aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiraxmaan bader toddobaadkan waxaa inala soo xiriiray caruur aad u fara badan oo ku kala sugan qaar ka mid ah degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah iyagoona ka jawaabay su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore waxaana ay badankooda uga jawaabeen sidii la rabay waxaana la yeelanay waraysiyadan idinku soo maqan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowow adigoo magacaada ku bilaabaya musaa maxamed halkeen naga soo wacaysaa degmaan farabde barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay haa su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam
allaahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid allaahuma baarik calaa maxamed wacalaa aali maxamed kamaa baarakta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid allaahuma salli calaa maxamed وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد aad baad u mahadsan tahay su-aasha labaad waxay ku leedahay sheeg laba degmo oo ka mid ah gobolka nugaal إل إبرو madarsadee wax ka bartaa
مدرسة دار القرآن waxyaabaha lagu barto madarsadaa dhigatid maxaa ka mid ah
تفسير إيو إيو قرآن إيو كتابة aad baad u mahadsan tahay mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad noqoto مجاهد maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka toddobaadkan aad inoo soo diyaarisay qur-aan xadiid iyo nashiida
قرآن haye qur-aanka noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون
ugu dambayntii halkan ayaa ka salaamaysaa mujahidiinta meel kasii degaan gaar ahaan amiirkeena hooyada iyo adal furqaan aad baad u mahadsan tahay annaguna waan ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowow adigoo magacaada ku bilaabaya
xamid amiin
halkeen naga soo wacaysaa
degmada salagal barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay
haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay may maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka toddobaadkan aad inoo soo diyaarisay qur-aan xadiid iyo nashiida qur'aan haye qur-aanka noo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد madarsadee wax ka bartaa نور الإسلام
waxyaabaha lagu barto madarsadaa dhigatid maxaa ka mid ah تفسير القرآن ugu dambayntii halkan ayaa ka salaamaysaa ولا ولا لا مسلمين كأمان في إذاعة الإسلام aad baad u mahadsan tahay annaguna waan ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowow adigoo magacaada ku bilaabaya
سلام معلم حميد
halkeen naga soo wacaysaa دقمي سلقلي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay باي maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka toddobaadkan aad inoo soo diyaarisay qur-aan xadiid iyo nashiida
قرآن haye qur-aanka noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
madarsadee wax ka bartaa
نور الإسلام waxyaabaha lagu barto madarsadaa dhigitid maxaa ka mid ah تفسير السورة
ugu dambayntii halkan yaa ka salaamaysaa
مسلمين كمان إذاعة إسلامية
aad baad u mahadsan tahay annaguna waan ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowow adigoo magacaada ku bilaabaya مصعب جوز halkeen naga soo wacaysaa دجمال فاتو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها aad baad u mahadsan tahay su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد aad baad u mahadsan tahay su-aasha labaad waxay ku leedahay sheeg laba degmo oo ka mid ah gobolka nugaal جروبيو إيه yaa kuu soo diyaariyey أنيقة madarsadee wax ka bartaa تاج العلوم waxyaabaha lagu barto madarsadaa dhigitid maxaa ka mid ah تربية القرآن وأساسيات aad baad u mahadsan tahay mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad noqoto نعم aad baad u mahadsan tahay ugu dambayntii halkan yaa ka salaamaysaa ولا لا مجاهدين بنير الجيجوع يا محمد الأمان aad baad u mahadsan tahay annaguna waan ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowow adigoo magacaada ku bilaabaya الله حسن إبراهيم halkee naga soo wacaysaa دمار برو su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها aad baad u mahadsan tahay su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد aad baad u mahadsan tahay su-aasha labaad waxay ku leedahay sheeg laba degmo oo ka mid ah gobolka nugaal قالوا برك الله maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka toddobaadkan aad inoo soo diyaarisay qur-aan xadiid iyo nashiida الشدة haye noo akhri مجاهد مجاهد مرتد يا مجرم معانا لو قالا لا يعودويا مركزتو أجوكتا مركزتو أجوكتا مولاها معينا مولاها معينا ما تعبن العين ما يجي العيا ما رأوليغا مركي أي على شو ميتو يجيدا مسلمتا كبرحا ظلمتا كان حي مورانكو دويا mudan kuleeyahay muwaajir muwaajir marxab baa ku leeyahay iidkeeda joogo marnaa kama maarme maxabad islaamka maskaxdeeda siiye awliyiina uma madaa cilmiyeene malaa ilmunaafa mareekan macooda mangabka wax moodo mareekan moodin ugu dambayntii halkan yaa ka salaamaysaa ilaa ilaacada alfurqaan ee mirkana uu cido aad baad u mahadsan tahay annaguna waan ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowow adigoo magacaada ku bilaabaya أنا عبد الرحمن halkeen naga soo wacaysaa اسمي ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها aad baad u mahadsan tahay su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد aad baad u mahadsan tahay su-aasha labaad waxay ku leedahay sheeg laba degmo oo ka mid ah gobolka nugaal كلا يا برتيلة madarsadee wax ka bartaa درست أم القرى waxyaabaha lagu barto madarsadaa dhigitid maxaa ka mid ah القرآن في الصوت بنور المرام فلات الجميع تربية إسلامية وشجاع يوحي لمكة maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka toddobaadkan aad inoo soo diyaarisay qur-aan xadiid iyo nashiida نشيده دعيرتي إسلام قاع دين تربي أن دفاعني داره جنة ربنايو بلدان ديدا دلالك دعيرتي إسلام قاع دين تربي أن دفاعني داره جنة ربنايو بلدان ديدا دلالك بلدان ديدا دلالك dadkainaan qaadano duulanaada baadina gaalada uu daadano dadka daankaan kaadhignaayo dadka inaan qaadano duulanaada baadina gaalada uu daadano dadka daankaan kaadhignaayo dadka daankaan kaadhignaayo gaayartii islaamku kaaca diinta robdii aan difaacni daarihii janna rabnaayo dandiidaada laakeed dandiidaada laakeed midnimaa ku joogsanee dambaskaama furgado dadka kuushuwa gaalada daddabaadkooda guwa midnimaa ku joogsanee dambaskaama furgado dadka kuushuwa gaalada daddabaadkooda guwa daddabaadkooda guwa gaayartii islaamku kaaca diinta robdii aan difaacni gaadhihii janna rabnaayo dimidandiidaada laakeed daayaray la dirira gaaladan duuleenta ah baariqyaada u galaa damqasiya gaadigood daayaray la dirira gaaladan duuleenta ah baariqyaada u galaa damqasiya gaadigood damqasiya gaadigood gaayartii islaamku kaaca diinta rabbi aan difaacni gaarihii janna rabnaayo dunidandiidaada laakeed dunidandiidaada laakeed garsi uu dhiga gaalada daawarkooya murdifiinta daawax uu dhiga dila diinta rabbi ay dileen garsi uu dhiga gaalada daawarkooya murdifiinta daawax uu dhiga dila diinta rabbi ay dileen
ugu dambayntii halkan ayaa ka salaamaysaa muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan iyo walaalaheena mujaahidiinta gaar ahaan amiiskiina abuuheyda idaacadda alfurqaan iyo walaalaheena falastiin aad baad u mahadsan tahay annaguna waan ku salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu carruuray intaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta qadka telefoonka waxaana inala soo xidhiiray carruur ku kala sugan degmooyinka saakow salagle iyo deegaanka kunyibarow waxaana aad uga qayb qaatay barnaamijka carruurta degmada salagle kuwaasi oo u badnaa dadkii su-aalaha ka jawaabay annagoo si guud u mahadcelinaynaa carruurtii ka qayb qaadatay xubinta ayaa haddana waxaan si qaas ah ugu mahadcelinaynaa carruurta degmada salagle kuwaas oo kaalin ka qaatay xubinta toddobaadkan waxaana inoo balan ah toddobaadka soo socda iyo degmooyinka ka qayb qaadan doona xubinta